halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali dcom waa subax khamiis ah bisha juulaay waa toddobiyo labaatan sanadka ah labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana ah dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aan idinkugu hayno idaacadda saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo v o a uga warramay heshiis deen cafin ah oo ay kala saxiixdeen soomaaliya iyo ruushka laba heshiis baanu gallay heshiis waafaqsan hannaanka naadiga baris club oo laynagaga cafiyey lacag dhan lix boqol iyo afar iyo siddeetan milyan iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda ruushku ay bangiga dhexe ee soomaaliya dhigatay kun sagaal boqol koob iyo lixdankii oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha waxaad kaloo maqli doontaan wasaaradda gaadiidka ee soomaaliya oo ka warbixisay shilkii diyaaradeed ee dhowaan ka dhacay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde marka waxaa laakiin jirtay dabayl xooggan oo ka dhacaysay dhinaca koonfureed bailotkuna dhinaca koonfureed ayuu ka soo degtay dabayshaas ayaa markii ay ranweyga madaxiisa isugu timid ayay waxay abuurtay dabayl layidhaha winsheer ama dabaysha wareegaysanaysa marka taas ayaa waxay sababtay intaan ilaa ay hadda fahamsannahay in ay dowladdu dhacdo qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan dhegaystayaal waxaa ka horraynaya warkii caalamka ciidamada nijer ayaa sheegtay in ay afgembiyeen dowladdii dalkaasi iyadoo xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada oo aad u cadhaysan ay joojiyeen in la tago xafiiska madaxweyne maxamed bazuum iyo guriga uu ka degan yahay caasimadda niyaamey sarkaal ka tirsan madaxtooyada ayaa sheegay in markii ay wadaxaajoodyo socday fashilmeen in ciidamadu ay diideen in madaxweynaha ay sii daayaan hogaamiyaasha gobolka iyo kuwa caalamka ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweyne bazuum oo xafiiska laba sano ka hor ku yimid doorashadii ugu horreysay ee si nabad ah xilka loogula kala wareego ee ka dhacda dalkaasi nijer tan iyo markii dalkaasi uu xorriyadda qaatay madaxweynaha dalka dariska ah ee benin batriis talon ayaa u kici timi doona nijer si uu wadahadallo uga dhex sameeyo kooxaha dalkaasi isku haya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa khamiista maanta ugu yeeray ciidamada inay si dhaqso ah ku sii daayaan madaxweynaha nijer maxamed bazuum waxaana blinken uu sheegay in uu saaka la hadlay madaxweyne bazuum uuna u sheegay in maraykanku isaga u aqoonsan yahay hogaamiyaha rasmiga ah ee sida dimuquraadiyadda lagu soo doortay ee dalkaasi muhaajiriin afrikaan ah ayaa codsaday in laga badbaadiyo dhulka saxaraha ah ee u dhexeeya dalalka libiya iyo tunisiya toddobaadyo kadib markii tunisiya ay dadkaasi ku daadisay halkaasi iyagoo faramaran mid ka mid a muhaajiriinta oo kasoo jeeda nigeria ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in halkaasi ay ku dhimanayaan waxaana uu si quusa u codsaday in halkaasi laga soo badbaadiyo talaadadii ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee libiya waxay sheegtay in meydka shan qof oo muhaajiriin afrikaan ah laga helay meel u dhow xuduudda dalka tunisiya koox ka kooban boqol iyo afartan oo tahriibayaal ah kana yimid dalalka saxaraha ka hooseeya afrika ayaa ah kuwii ugu dambeeyey ee lagu daadiyey xuduudda tunisiya ay la wadaagto dalalka libiya iyo aljeriya warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington subax wanaagsan mar kale aynu ku horeyna dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ruushka la saxiixatay heshiis lagaga cafinayo deyn ka badan lix boqol iyo afar iyo siddeetan milyan oo dollar taasi oo ay dowladda ruushka ku lahayd soomaaliya naadiga baris ayaa ah kan deynta ugu badan ku leh soomaaliya waxaana ruushka uu noqonayaa dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan naadigaasi oo ay soomaaliya la gasho heshiis deen cafin ah waxaa la filayaa in dhammaadka sanadkan si rasmi ah looga go-aan gaaro geediga deen cafinta ee ay soomaaliya soo waday sannado badan kadib markii ay kulmaan guddiga sare ee sanduuqa lacagta dunida ee i m f haddaba wariyaha v o a ismaaciil xuseen farjar oo ku sugan magaaladan washington d c ayaa waraysi la yeeshay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi imaan cige oo soomaaliya u saxiixay heshiiskan isagoo jooga magaalada st petersburg ee dalka ruushka
ismaaciil waad mahadsan tahay aad baan kuu salaamaya walaal adiga iyo bahda v o eba waxaan sidoo kale salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa walaal waxaad ka warqabtaa in dowladda soomaaliyeed muddoba garwadeen ka ahayd barnaamij ballaadhan oo loogu talagalay in deynta dowladda iyo dadka soomaaliyeed lagu leeyahay laynagaga cafiyo barnaamij muddo soo socday buu ahaa dadaalo badanna loo galay runtii sidii uu u guuleysan lahaa geedigaasi waxaan hadda ku dhownahay gebagabada geedigaas iyo hayaankaas oo la filayo dabayaaqada sanadkan bisha disembar lixdeeda in go-aanka kama dambaysta a laga gaadho waxaanan ku rajo weynahay idam allah inaan ku guuleysano oo deyntaas iyo culayskaas laynaga dulqaado oo laynaga cafiyo si aanu fursad uga helo inaynu dunida la si fiican oo toosa ula macaamilno waan garta wasiir n bal haddaad siira dul taagtid heshiiskan aada la gasheen dowladda ruushku muxuu yahay bal haddaad arrintaa faahfaahinnaga siisid waad mahadsan tahay walaal dadaaladaas iyadoo lagu jiro oo la dardar gelinayo howlaha barnaamijka deencafiska ayaa waxa aanu usoo kicintinay dalka ruushka ruushkuna wuxuu ka mid ahaa dalalka deymaha ugu culculus inagu lahaa weliba marka laga hadlayo kuwa loo yaqaano naadiga baris baris club loo yaqaano oo sagaal dowladood oo hore ay horey nooga cafiyeen deymihii ay nagu lahaayeen ruushkuna ahayd marka naadiga laga hadlayo dowladda ugu dambeysa inaga cafiyeysa maxaanku idhaahdaa deyntaas marka maanta waxaanu runtii soo gabagabeynay oo gallay isafgarad taariikhiya iyo heshiis runtii guul weyn usoo hooyey dadaaladeenna aynu ugu jirno deen cafiska laba heshiis baanu gallay heshiis waafaqsan hanaanka naadiga baris club oo laynagaga cafiyey lacag dhan lix boqol iyo afar iyo sideetan milyan iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda ruushku ay bangiga dhexe ee soomaaliya dhigatay kun sagaal boqol koob iyo lixdankii oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha oo qadarkiisu isna dhan yahay toddoba dhibic shan milyan oo iyadana isafgarad laga gaadhay baa jira marka labada heshiis oo runtii saldhig weyn oo ah geedigeena dhammaystirka deencafiska ayaa maanta noo soo gabagaboobay si guula noogu soo dhammaaday waxaanay runtii noo dhoweynayaan inaan ku guuleysano dadaalka loogu jiro dhammaystirka deencafiska marka labada heshiis baan galnay waa maalin runtii aada u weyn bay ahayd waxaanan uga mahad celinaya cid kasta oo qeyb runtii dadaalada ka mid ahayd maadaamaad heshiis la gaadheen dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan naadiga baris naadigaasoo deynta ugu badan ku lahaa soomaaliya halkan xaggee baa looga dhaqaaqaya hadda waxaa noo haray oo runtii diiradda saareyna dalalka loo yaqaano nan baris kilaabka ama dalalka aan baris kilaabka ka tirsanayn iyaguna deymaha inagu leh oo inta badan u badan dalalka carabta iyo sanduuqyadooda horumarinta si aynu u dhammaystirno inta ka dhiman deynta laynagu leeyahay in laynaga cafiyo marka xaggaasaan hadda diiradda saari doona haddii alla yidhaahdo waxaanan ku rajo weynahay insha allahu in geedigeenaasi guuleysto aada iyo aad baad umahadsan tahay
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo u waramayey ismaaciil xuseen farjar wanaagsan mar kale dhegeystayaal markana muqdisho wasaaradda gaadiidka ee soomaaliya ayaa soo saartay warbixintii ugu horreysay ee diyaaraddii dhowaan shilka ku gashay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin ayaa sheegay in warbixintan ay ku ogaadeen in diyaaraddu ay ahayd mid badqabta hase ahaatee ay jireen dabaylo xoogan oo dhacayay xilligii ay diyaaraddu soo dhacday wariyaha v o a ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir okey ayaa waraysi la yeeshay maareeyaha normaly markay dowladu dhacdo oo ay shil gasho waxay martaa stages oo sharcigu uu qabo si loo baaro dowladdaas qeybta ugu horeysaa waa in hay-addu soo saarto ogeysiis oo ah inay dowladdaas u dhacday shirkaddii iska lahayd meesha ay ka soo duushay iyo meeshai u socotay iyo haddii ay dad wax ku noqdeen intaas markay hay-addu soo saarto kadib mas-uuliyaddu hay-adda way ka wareegeysaa waxayna u wareegeysaa qaybta baaritaanka oo hoos tagta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada kana madax bannaan hay-adda duulista qaybtaasi markaa ayadana waxaa laga rabaa laba warbixinood inay soo saarto muddo bil ah waxaa laga rabaa inay kusoo saarto warbixin la yidhaha warbixinta oo ugu horeysa oo ama preliminary report waxaa loo yaqaan kaasoo ay u dhiman tahay in la akhriyaa labada black boxiska oo dowladda ku xiran sanduuqa madow marka muddo bil ah ayuu sharcigu qabaa hadda wasaaraddu warbixintaas ayay soo saartay taasaanan maantay saxaafadda la wadaagnay maxaa la soo saaro la ogaaday sababta shilka diyaaradda waxaa la ogaaday markii la fiiriyey dayuuradda dokumentigeedii caafimaadkeeda voice recorder oo ama sanduuq codka duuba oo nimanka controllerada ama dayuuradda haga iyo dayuuradda bilotka iskula hadlayaan oo oo hay-adda duulista u xiran cimilada la fiiriyey macluumaadkaas oo hadda la heli karo markii la fiiriyey ayaa waxaa lasoo saaray warbixin kumeel gaar ah oo sheegaya waxa sababay shilkaas marka waxaa noo dhiman in sanduuqyadii intaadan ka gudbin shilka maxaa sababay shilka ilaa ay hadda macluumaadka la hayo waxaa sababay dowladdiis ay u degatay cimiladii oo inuusan roob jirin ranweyga uu qalalnaa aragtida bilotku ay ahayd mid fiican aragtida badanaa waxa lagu cabiraa toban kilomitr toban kilomitr hadduu bilotku arki karo waxaa la yidhaha waa aragtida ugu wanaagsan marka wax ama ceeryaama ma jirin oo aragtida bilotka xadidaya marka waxaa laakiin jirtay dabayl xoogan oo ka dhaceysay dhinaca koonfureed bilotkuna dhinaca koonfureed ayuu kasoo degtay dabayshaas ayaa markii ay ranweyga madaxiisa isugu timid ayay waxay abuurtay dabeyl la yidhaha winsher ama dabaysha wareegeysanaysa marka taas ayaa waxay sababtay intaan ilaa ay hadda fahamsannahay in ay dowladdu dhacdo taas asoo bilotku la dagaalamaya ayuu si xooga wuxuu dhulka ugu dhuftay lugta bidixo lugtii baana jabtay iyadoo dabayshaasi xooggaas ay sababtay markaa taasaana keentay inay ranweyga ka baxdo shilkana gasho marka badqabka diyaaradda iyo doodaha kale la xiriiray diyaaraddu way fiicnayd diyaaraddu way fiicnayd hangarkeeda ama goobta lagu dayactiraa waxay ku taallaa south africa shantii bishii may ayay dayactirka ugu dambeeyey kasoo baxday muddo laba bilood ayay joogtay marka dokumentigeeda wuxuu ahaa standard release to service shahaadada loo yaqaanay wadatay oo garaashka south africa uu soo siiyey marka badqabkeeda wax shakiya lagama qabin biloodyaasheeduna waxay haysteen waxay ahayn biloodo oo air transport pilot license ama a t b l l a t b l ayay license ayay wateen marka khibrad ku filanna way haysteen oo saacado badan oo tiro badan ilaa laba kun iyo qadaadiic ayuu bilotku ku duulayay dayuuradda noocana oo type rating ayuu haystay marka wax shaki khibrad uu lahaa marka wax shakio dhinacaasi ma jiraan
kaasina wuxuu ahaa maareeya hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin oo u waramayay wariyaha v o a cabdulqaadir oke ra-iisul wasaaraha dalka kanada ayaa shalay isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada si uu wax uga qabto nolosha sii qaaliyoobaysa iyo hoos u dhaca dhanka dhaqaalaha ilaa toddoba wasiir ayaa waayey xilalkoodii laakiin axmed xuseen oo ah soomaali canadian ayaa mar kale ka soo dhex muuqday golaha wasiirada isagoo loo magacaabay xil muhiim ah haddaba wariyaha v o a xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan waxuu ku eegaya waxa ay soomaalida uga dhigan tahay in mar kale uu axmed xuseen ka soo dhex muuqdo golaha wasiirada ee kanada ra-iisul wasaaraha dalkan kanada justin trudo ayaa isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada ilaa toddoba wasiir ayaa waayey xilalkooda kuwaasoo lagu bedelay wejiyo cusub wasiirada qaar ayaa laysku bedelay axmed xuseen oo ahaa wasiirka guryeenta kanada ayaa loo magacaabay wasiirka horumarinta caalamiga ah halka shen fraiser oo ahaa wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga loo dhiibay wasaaradda guryeynta ee laga qaaday axmed xuseen axmed xuseen ayaa markii afaraad tan iyo labada kun shan iyo tobankii noqonaya wasiir soomaalida ayaa ku faraxsan in weli ay haystaan qof ku matela golaha wasiirada kanada waa kan cabdinaasir cali aadan joome oo ka hadlaya muhiimadda soomaalida ay u leedahay inay weli kasii dhex muuqdaan golaha wasiirada ee kanada xuseen waa mahadsan tahay marka hore magacaygu waa cabdinaasir cali aadan oo inta badan lagu garan ogyahay joome runtii muhiimad weyn ayay u tahay jaaliyadda soomaaliyeed ee reer kanada in axmed xuseen uu wasiir dib loogu doortay oo aan ka dhex muuqanay kabinetka dowladda kanada iyo miiska laga hogaamiyo dalka kanada runtii arrintaas waa arrin aad muhiim u ah bulshada soomaaliyeedna ee ku dhaqan kanada oo ah meel ay ka daawadaan oo dad kanadiyaanku ay ka arkaan dadka soomaalida inay ka mid yihiin dadka kanadiyaanka runtii soomaaliduna waa dadka ugu horeeya afrikaanka ee ka dhex muuqda siyaasadda dalka kanada aad baan usoo dhaweyneynaa axmed xuseen in loo magacaabay wasiirka horumarinta caalamiga ah wadanka canada aad baan ugu farxasanahay haddaanahay maaragtay dadka soomaalida oo degan canada waayo anagoo degan maaragtay wadankan canada muddo yar in maaragtay wasiir oon loo magacaabo laga soo bilaabo twenty fifteenki ilaa haddeer waa wax maarata aada loogu farxa oo maarata lasoo dhaweynaya insha allah wasiirada kale ee la magacaabay ay muhiim u arkaan dadka kanadiyanka waxaa ka mid ah wasiirka difaaca iyo kan badqabka dadweynaha bill blair oo horey usoo noqday wasiir iyo madaxa booliska ayaa noqonaya wasiirka cusub ee difaaca isagoo la sheegay in qeyb ka mida mas-uuliyaddiisu ay noqon doonto ka jawaabista dagaalka ruushka uu ku hayo ukrein iyo la shaqeynta gaashaanbuurta neto demonic leblon oo loo magacaabay wasiirka badqabka dadweynaha ayaa bedelay marco mindijino oo aanan lagu soo celinin golaha wasiirada leblong ayaa la sheegay inay hor yaalaan mas-uuliyado badan oo ay ka mid tahay wax ka qabashada faragelinta la sheegay in shiinaha uu ku sameeyey labadii doorasho ee federaal ee u dambeeyey iyo ka shaqeynta badqabka dadweynaha ilaa saddex wasiir ayaa iscasilay kahor inta aanan lagu dhawaaqin isku shaandhaynta golaha wasiirada cabashada kirada iyo qiimaha guryaha ee sii qaaliyoobaya iyo dhibaatooyinka ka taagan goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha oo weeraro ay ka dhaceynaya muddooyinka dambe ahayd waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu eedeynayay dowladda ra-iisul wasaare justin trudeau inaysan waxba ka qaban taas ayaana la sheegay inay keentay inuu sameeyo isku shaandaynta golihiisa wasiirada xuseen waxyaabaha ugu waaweyn ee ku kalifaya justin trudeau oo ah prime ministerka canada inuu hadda golaha wasiirada ee dowladiisa inuu inuu uu babedelo waxa weeyaan sala socotay dagaalkii ukraine waa dheeraaday canadana waxay ka tahay xagga hore hadday noqon lahayd maaragtay dhaqaalaha lagu caawinayo qaxootiga ukraine ka imanaya iyo magaranaysaa ee dagaalka laftigiisa ah waad la socotaayo qaxootigii kale ee afrikaanka ahaana wadooyinka toronto ay waxay ku yihiin dibjiriin dad aqala-aana amaba homeless ah dhaqaalihii wuu liitaa inflationka cirka ayuu isku shareeray aqaladii lama kareysankay marka wuxuu doonayaa inuu maaragtay uu maaragtay weji kale oo cusub uu la yimaado barnaamij horeleh oo ka gedisan kii horena waan ku dhaqaaqayaa si uu markaa doorashada soo socdo markaa isugu diyaariyo wasiirka maaliyadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka christian freeland iyo wasiirka arrimaha dibadda melina joli ayaa ka mid ah toddoba wasiir oo loo dhaafay wasaaradahooda xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale markana jigjiga sannadihii ugu dambeeyey waxay dhibaato ka jirtay dhanka tayada waxbarashada ee dowlad deegaanka soomaalida magaalada jigjiga waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo dib loogu eegayo duruufaha waxbarashada islamarkaana lagaga arinsanayo kor u qaadista tayada waxbarashada sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata wasaaradda waxbarashada dalka ayaa qirtay in caqabadaha hor taagan helitaanka waxbarasho taya leh ay qayb ka tahay qishka siiba imtixaanaadka dawliga ah deegaanka soomaalidu waxa uu muddo dheer ahaa meelaha ugu hooseeya dhinaca waxbarashada marka la eego tirada u gudubta heerka jaamacadeed si arrimahaasi wax looga qabto ayaa waxaa sanadkii lasoo dhaafay ayaa markii u horreysay ay bilowday wasaaradda waxbarashada federaalka in imtixaanka fasalka labiyo tobnaad lagu galo jaamacadaha dawliga ah taasi waxa ay keentay dalka oo dhan in ay gudbaan tiro aad u yar jaamacadaha sanadkan ayaa qorshahaasi mar kale ay tijaabisay wasaaradda waxbarashadu haddaba shir lagu tayeynayo waxbarashada jiilka cusub ee mustaqbalka ayaa ka qabsoomay xarunta dowladiyahka soomaalida ee magaalada jigjiga shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgelay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday deegaanka iyo federaalka bahda waxbarashada qaar ka mid a odayaasha waxgaradka iyo weliba aqoon-yahanka deegaanka waxayna ujeedadiisu ahayd shirkani kor u qaadidda tayada waxbarashada ee dalka kaas oo dalka oo dhan ka socda waxaana lagaga tashanayay siday u noqon lahaayeen goobaha waxbarashada meel ay ka soo baxaan jiil ku hubaysan aqoontaya leh madaxweynaha dowladiyahka soomaalida mustafa maxamed cumar oo furitaankii shirkani ka hadlay ayaa sheegay dhalahaan xukuumadda deegaanka soomaalidu intii dhacay isbedelku way ku baraarugsaneed dhibaatooyinka dhanka tayada la xiriira waxaan markhaati ka nahay bilowgii isbedelkaba in dhanka gaadhsiinka waxbarashada ee dadka la bilaabay dhismayaal aad u fara badan laakiin dhanka tayeyntuna way babar socotaa bilowgii isbedelka waxaa xoogga la saaray in laga fikro tayada iyo gaadhsiinta sidii aan sheegay gaar ahaan meelaha ardaydu ay ka baxaan isdugsiyada waalidiintu marka ay geyn kari waayaan magaalooyinka dugsiyada sare leh iyadoo taa laga duulayo waxaan xogta aan hadda hayo ay tahay ugu yaraan shan boqol toddobaatan iyo lix dugsiyada hoose ay la dhisay shantii sana u dambeysay sida ay ugu faa'iideyn karto waalidiinta carruurtooda haddii ay dugsi haysan meel kala geyn lahay waxaa kaloo la dhisay ugu yaraan sagaashan dugsi sare oo isugu jira lixdan dugsi sare oo cusub iyo soddon ballaarina oo ballaarintaasi runtii ay tahay ballaarin aan ka dhicin si cusub in loo bilaabay dugsiyadaas sidoo kale madaxweyne mustafe ayaa sheegay in uuna ahayn in hadda uun lagu baraarugay tayada waxbarashada balse ay tahay mid soo socotay islamarkaana xoogga la saaray tayada waxbarashada sidoo kalena markii u horreysay lala dagaalamay qishkii dib u haweyna lagu sameeyey geedi socodka dhanka manhajka waxbarashada dhanka asluubta iskuulaadka waxaan ognahay markii ugu horreysaba in isku dayay lala dagaalamo qishka inkastoo nidaamkii lagu dagaalami lahaa uu dhisnayn markaa haddana dhimmaantiinkii ugu horreeyey xukuumaddu waxay qaatay qorshe ah inaan la dagaalamo qishka iyadoo intii ka horreysay qishku oo ahaa wax halkan maamuladii jiray ay ka dhiirigelinayeen in lala dagaalamo la yidhaha waxna waa khalad aynu joojino bilow fiican bay ahayd inkasta oo dhaqangelinteeda badaloolooyinka jireen waxaa kale oo dhanka waxbarashada tayada laga qabtay in xafiiska waxbarashadu deegaanka uusan dib u eegay dhammaan xogihii waxbarashada ku saabsana ay yaallay iskuulaadka la sheegay intay yihiin ardayda dhigata waxoo dhan dib loo eegay oo halbeeg cusub la diyaariyey oo xaqiiqada ku salaysan ee ku salaysanayn buunbuuniyo in waxbarashada wax lagu qabto waxbarashadu ma aha un xafiiska waxbarashada waxbarashadu waa bulshada haddana waxaa harsan in qofka shahaadada haysta shahaadada uu haysto aqoon u dhiganta inuu leeyahay in kale exit exams oo dr burhaan uu bilaabay oo muxuu ahaayey arday isagoo jaamacadda dhigtay laakiin markuu baxaya aqoontiidu ma leeyahay mise midkaa qidahoo intuu qishe iska soo baxay buu ahaa lagu kala garanayo in la hubiyo in wax bartay oo warqadda keliya ma ahayn wax bartay la hubiyo waxay amni nidaamkaas hadda la soo dhigay heer dal oo ahaa initiative professor bihanu uu la yimid oo heer dal looga bixiyey brexit dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay furitaankii shirkani tayinta waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka brofeser burhaanu naga oo sheegay in qodobka koowaad uu yahay inuu ku faraxsan yahay dhaqdhaqaaqa kor loogu qaadayo tayada waxbarashada ee ay wado xukuumadda deegaanka xusayna in imtixaanka shahaadiga ee fasalka labiiyo tobnaad ee ay daha fureen islamarkaana uu ka qayb galay oo aada ugu faraxsan yahay maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga markana dhegeystayaal xubintii cayaaraha ku soo dhowaada waxaana soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya mahad xidir
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa si habsame leh uga socdaa tartanka degmooyinka gobolka mudug qaybta maamul goboleedka puntland ciyaarahan oo ka dhaca garoonka cawaale ayaa waxaa ka qaybgelaya ilaa iyo toddoba degmo sida uu v o eda u sheegay shaafic cabdi garre gudoomiyaha ciyaaraha gobolka mudug qaybta maamul goboleedka puntland tartanka degmooyinka gobolka mudug qaybta puntland wuxuu marayaa heer hadda wareegyada ayaa dhammaaday waxaana loo gudbaya haddii alla awooda leh maalinta beriya wax la yidhaahdo sanfinalkii meel fiican buu marayaa tartankuna waxaa ka qaybgelaya waxa la yidhaahdo toddoba degmo degmada jariiban degmada towfiiq degmada gaalkacyo degmada xarfo degmada bursaalax degmada goldogob iyo degmada saaxo toddobada degmo ayaa waxaa la yidhaahdo ka qayb galaya waxaana loo kala sameeyey laba gruub labada gruubna waxay yihiin meel saddexa iyo meel afara meesha saddexdaana laba ka soo baxaysay meesha afarta kooxoodna laba ka soo baxaysay hadda wuxuu maraya afar dhammaadkii si wanaagsan buu u socdaa ugu dambayntii guddoomiyaha ayaan weydiiyey faa'iidada ama muhiimadda uu dhallinyarada ku dhaqan gobolka mudug u leeyahay tartankan degmooyinka gobolka mudug runtii faa'iidada uu ku jirta waxaa la yidhaahda tartankan waxaa weeye isdhexgalka iyo nabadgelyada iyo isfahamka bulshada ku nool degaamadaas iyo sidii dhallinyarada macnaha ay u heli lahaayeen jaaniskooda iyo wakhtigooda meelo ay ku qaataan si aysan u dhexgelin waxaa la yidhaahdo muqaadaraadka iyo waxyaalaha xunxun iyo tuugada iyo qaabdarrada magaalooyinka ee dhallinyarada inay aysan ku dhicin baan macnaha faa'iidada ku jirta ay tahay isfahanka iyo isdhexgalka bulshadana way tahay sababtoo ah waxaa isugu imaanaya toddoba degmo oo aada u kala fogfog taageerayaashooda iyo ciyaartooydooda iyo maamulkooda barashadooda iyo isdhexgalkooduna waa wax muhiima tartankan ayaa soo gaaray heerkiisa samifinaalka ama afardhammaadka waxaana iskugu soo haray afar degmo garoonka cawaale ee dhaca bartamaha magaalada gaalkacyo ayaana martigeliya ciyaarahan waxaana u soo daawasho taga dadweynaha ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
wanaagsanid mahad cali xidir oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay markanna cabdi xasan dige dhegeystayaal waxaa ku eeg idaacaddii saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo waxa loola jacay dadku ay la demaan haddan laysla lulay midunbaa lugulay waxa loola jacay